sanadka matrigaa dhigto dee bukhaarina waa laami karta halkaas xadiidka dariiqaasaan kuba wariyey haddaba taa weeye maxaa xukunkeedu yahay wax miyaa lagu warin karaa ninkii la ogeysiiyey muxuu yeelayaa waxma ku warin karaa marka wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala iclaamuhu ogeysiintiisa uu sheekhu ogeysiiyey oo daalibkiisii ama tilmiidkiisii u ogeysiiyey bimaa xadiidkii ama kitaabkii rawaa uu wariyey isagoo sanadkiisiina u sheegaya mujaradan xaalu yahay kaasi mid ka dharla oo ka madhan ijaaso ka dharla ujiisa waa la baneeyey oo culimada qaarkood maha dhammaantoode oo muxadisiin iyo fuqaha iyo usuuliyiinba ayaa iyagu baneeyey oo taas way baneeyeen walmancu mancin la manciyo lahuka macnaa waa iclaamkan in wax lagu wariyo iyadoo la diido oo la yidhaha meye qowlka dee waxa weeyaan wax laguma warin karana ta iyada waa xoogoobo waa qowl xoog leh oo dee ibnu salaax iyo nawowi iyo qolooyinkaasi ay kuba tiriyeen qowlka saxiixa inuu yahay bal markaa taas ay ku tiriyeen qolooyinkii iyagu bal markaa taa kuba tegey ee yihi waxbaa lagu warin karaa zalle ama inay tahay ama wax la awilaya inay tahay bal taasba wey oo maxay halkan tahay horta culimada qaarkood oo dee aan yaraynba ayaa iyagu waxay kuba tegeen ogeysiinta las ogeysiiyey kollay nooc cidan baa jira dee kol hadduu ogeysiiyey wax ilo oo kale oo dee ana aanu raacin oonu odhan saa iyo saa iyo saasaa jirto laygama warin karo oonu udaasba uba diidin iyada waxa weeyan waa lagu warin karaa nooc cidan baa jira ayay leeyihin saa kitaabadiiba dee noocaa idan uu jiray laakiin culimadani waxay leeyihin karee diidan oo waa qowlka labaad uu leeyahy waa xoogoobo waa adegyo waa xoog buu leeyahayba barhkoodna ay ku gaabsadeen waxaaba dhici karta dee waxaan riwaayo waa u leeyahay waana kan ogeysiiyey ee inaanay dee inuu ka wariya ama dee aan anigu wuxuugu idmi waayey ay tahay khalal meesha jiray riwaayadiisii oo xagga riwaayadiisii uu ka og yahay saa daraaddeed aanu ugu fasixinoo ogeysiinta un ugu gaabsaday aanu uguba idmin marka taasaa dhici karta inay jirto ogeysiintaa keliya uun lays ogeysiiyey ruuxii wax kagama warinay hadda ogowna waxan aanu imaka hayna innaga baabkeenu waxaaba maaha inagu kutubumaan arkaynaa wax qoran sanadna inooma xidhiidhin markaa inagu kuma warinayno ta laga hadlayaa waa adigoo yidhaha xadathanii fulan can fulan can fulan taa yidhaaho sanadkaagii saa u taxa ee waxaad kitaab ku aragtay oo agtaada ku sugan oo sawaaba xidhiidhba yaanu jirin sanad iyo waxyaalaha ayaan riwaayaba u lahaanin be camalfal lagu camalfalay imaka lagama hadlayo ee waxa weeyaan waa warintii adigu aada warinaysay sanadkaaga ay ka mid noqonaysay ee silsiladii isnaadkaagu ay kuba xidhiidhaysay taas baa umuurahan lagaba hadlayaayo bal markaa ogeysin keliya uun oon idanna la jirin ayay aimadaas sida ibnu salaax iyo nawowi iyo bal zallay kuba tirinayaan wax kaleba oo muqaabilkeeda ah ay leeyihin may waxba laguma warin karo camalku iyadu waa gaaro hadduu wuxuu sugnaado wax sugan yahay waa lagu camal falaya laakiin waa adigoo idha can fulan ee qolooyin badanna ama qolooyin kalena iyagoon dee kala duwanna waxay kuba tegeen idan baa kollay nooc idan baa jire waxbaa lagaga warin karaa waa markaa isagoo idha ma aclamanii fulan ama akhbarana fulan dee markaa fima aclamanii il fima aclamanii iyo waxyaalo saasa u isticmaalo sidaa kuwa wariyo sanadkiisana kuba kaxeeyo marka wuxuu uhi iclaamuhu ogeysiintiisa uu ogeysiiye sheekhu daalibkiisii bimaa wixii rawaa uu wariyey mujaradan xaal yahay iclaamkaasi mid ka dharla oo ka maran ijaazo ujiiza waa la baneeyo bacd culimada qaarkood baa baneeyey walmancu mancin lahu waa iclaamkaas wixii dee in wax lagu wariyo khaasatan la manciyo la horjoogsadoo la diidana oo la yidhaha wax laguma warin karaana ta iyada waa xoogoobay oo dee qolooyin waa aada bay u adkeeyeen ba halkan oo wax banaan maaha yidhaaheen in wax lagu wariyo qowlka saxiixina waa inaan in wax lagu wariyo aanay banaaneyn bay iyagu kuma tegeen saa ibnu salaax iyo nawowi ay yidhaaheen qolooyin kale bal markaa taa weye waman ajaaza adlaqa aljawaaza wa baynamaa tanaadara qad maaza marka wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala waman adlaqa ciddii idlaaqday ee tidhi waxbaa lagu warin karaa aljawaaza mee banaan waman ajaaza ciddii banaysay ee tidhi iclaam mujaradoon idan laba socon ayaa wax lagu warin karaa adlaqa waa idlaaqayo aljawaaza banaanida ay taasi banaan tahay ina wax kumuu qaydine waa idlaaqay suurooyinka oo dhan oo haddii uu sheekhu uu intaasun kuba aamuso oo uu yidhaaho hebelun baan kaba wariyo sanadkayguna waa kaa uu ku daysta iyo haddii uu raaciyo laakiin hayga warinin taasoo kale labadaba waxay leeyihiin waa lagu warin karaa kale kitaabkii kalean waxaa kuba soo aragnay labadaba xaale waa lagu warin karaa walow dee qolooyin ay ahayd sida daahiriyada mala qaarkood ay leeyihiin dee kol haddii uu sheegay arintu si aynu bal markaas ama mancintan uu manciyey sida haddii uu kitaab isagoo kaba dhegaystay si fiican uga dhegaystay ama ku dul aqriyay ama kaba maqlay ama axaadiis haddii uu yidhaaha haiga warinin saynu dee kitaabkii kaleba kuba soo mara amaan ognahayba dee inaanay taasi waxba tasiir iyo raad yeelanayn wixii uu sheegayna aanay kor noqonayn waaqicii waa u waramay arrintiina way jirtaa marka ama ha ogolaad ama ha iska diide waxa weeyaan in lagaba warin karo ayay tanna yidhaaheen kol hadduu ogeysiiyey xataa haddii uu raaciyo igama warin kartid waa jaa-isun inuu wax kaga wariyo arrintuna waa riwaayo una waxaan dee inagu aynaan inta badan isticmaalinba marka taas buu leeyahy kolleyna dhammaantood ma wadahay malaa qolayn daahiriyo waman ajaaza ciddii banaysay in riwaay lagu wariyo iclaam mujarada un wax lagu wariyaa adlaqa waa idlaaqay oo taasi aljawaaza banaanidaas ama ha yidhaa ha aamuso se ha ku daayo idan la-aan ha noqoto ama bal ha raaciya mancin igama haiga warinin laakiin kitaabkaas sidaasaan kuma wariya adigu haigama warinin be kol haddii aan dee khalal kale uu sheegay oo iyo cilo kale iyo wax kaloo riibo ama shaki keena aanu meeshii jirin uu dhahamaya ama wanilo ama waxyaalaha saa jira aanu odhan arrintaa mancinta mujaradka ah bal markaa iyada kagama joogsanayo kama warinaya w marka wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala wabaynamaa tanaadara qad maasa waqad maasa uu kala soocayo waxa weeyaan baynamaa kii dhexdii tanaadara ay isshabaheen riwaayad iyo shahaadadu ay iskaga shabahayeen umuura ahaaye iskaga ekaayeen halkan waa kala soocay waa kala farqiyo wuxuu markaa caddeeyey inaan bal maanta riwaayadan shahaadadii looga qiyaas qaadanahayn oo adigu wuxuu ujeedaa imaka halkan qaadigii ciyaad oo kale ayaa isagu wuxuu ku tegay kitaabkiisaas alilmaac in iclaamka mujaradka wax lagu warinayo kol hadduu sheegayba nooc idan waa jira iclaamkaa keliya lagu warinayaa marka qolooyinkii kale iyagu halkan diidanaa ayaa waxay iyagu yidhaaheen may masaladu ma banaano waxaanay uma banaanayn oon sidaa wax loogu warinahayn shahaadadii bay uga qiyaas qaateen oo haddii bal maalan ruux isagu waxa weeye dee bal markaa xaggii shahaadadii bay uga qiyaas qaateen oo khaasatan waa shahaadadii cala shahaada ahayd ee shahaadada kale haddii de aad ruuxa aragto wax qiranayo leh ruuxaas waxaasi igu leeyoo kale xataa haddaanu taa ku odhan dee markhaati kaba noqo oon ku markhaati gashan arrintii waa wuxuu isagu iqraarkiisi baad markhaati kabatoo aada qiri karto laakiin shahaadadii kale isagoo mare hebel baan saas ogaayo hebel baa hebel wax ku lahaa uu lahaa waa shahaadadii oo kale waa shahaadada dee shahaada cala shahaadana markhaati baa laga noqon kara shahaadadaas baa shaahid kale loo siiye kale kale atay farca iyo asalkaiyo waxyaalaha kaba cabiraan haddii majlis xukmi ahayd iyada taasna waxay dhahaan dhib ma laha laakiin haddaanay majlis xukmi ahayn oo waxa weeyaan waramid uu waramay unu ahaa haddaanu u fasixin oonu u idmin oonu odhan iga markaa taydaasna markhaati kaba sii noqo markhaati kaba noqda yidhaahaan oo halkaa idan bay kuba xidhayeen markaa tana taasoo kale bay leeyihin kol haddaanu odhan iga wari taasay shabahaysaa riwaayada caynkanio wax kuma warin karo haddaba halkaas buu isagu qaadiciyaan isagu bal umuuraha riwaayad iyo shahaadadu ay ku kala tegayaan ay ku kala duwan yihin buu meeshan kaga hadlay kitaabkiisa ilmaac waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin oo umuuro kala duwan ay ku kala duwan yihiin markaa kol haddii dee taasna kuba kala duwan yihiin ayaa wuxuu muujiyey halka nafteedna faariq inuu udhaxeeyo oo ay kala duwan yihiinoo shahaadadu kolleyba shahaada cala shahaada idan baa lagu taxamuli jiray marka idan unbaa lagu taxamuli jiray halkan riwaayadu idan umay baahnayn oo kol hadduu ruuxu maqlo xataa hadduu ka manciyo waa taa aynu soo maqray inaanu waxa weeyaan udiid aanu warintiisii aanu kaba joogsanahayn oo marka halkan farqi baa udhaxeeyu leeyo wax bal markaa ka shahaadad riwaayadan shahaadadii loo qiyaas qaadanayo oo iyadii lagalaba mid dhigayo oo hadhow markaa la yidhaha may laguma warin kara ma aha oo waa qaadiciyada isagu xoogeynayay in wax lagu warin karo ayaa lahaa halkana qolooyinka shahaadadii uga qiyaas qaatay dee farqi baa udhexeeyaa jira saa daraaddeed qiyaaskani waa qiyaas maca alfaariq mid soconaya maaha waa taa ujeedadiisu wabaynamaa tanaadara qad maasa ay waqad maasa waa cadeeyo waa kala soocay weeye qaadiciyad weeye si shaarix bayna nigtee baynamaa tanaadara tanaadarana walow aan dikri hore inoo horeyn waa shahaadadii iyo riwaayadii waxyaalihii ay iskaga shabahayeen iskaga midka ahayna iskaga dhawaayena axkaamta ahaa ee farqiga u dhaxeeyey markaa keenaya inaan la ysaga qiyaas qaadan ayuu halkan ku cadeeyey oo uu kuba muujiyey oo waxyaalaha keenaya farqiyada ah lagu kala farqinayo ee keenaya markaa inaan midkood ka kale loo qiyaas qaadan ayuu meeshan muujiyey oo uu cadeeyey isagoo arintiisu ahaydna iclaamkaa keliya waxbaa lagu warin karaa walaa khilaafa fi wujuubi اlcamali biha idaa saxa lada lmuxasili buuri baltaasi xagga riwaaya ahayd inaga kolley arinteedu waa camalfal uun oo xataa kitaab haddaan dee aqriyayno si diiraayo oo aqriyayno ama ruuxu daalacanayo sanad uu taxayo uu sheekhiisii u taxayo u leeyahy dee hebel baan ka maqlay hebel baan ka maqlay sidaasi maba jirto waa naadir waxoogaa ijaazaad ah lamaba hele e marka kol hadday taa tahay iyaga tay imanka kama hadlayaane umuurahan taxamulka ugu jira waa riwaayo wixii ahaa isagoo ruuxu intu wixii uu kitaabkaba ku maqlay ama axaadiisan iclaamkan ahayd uu yidhaaho can fulaan uu yidhaaho uu sheekha naftiisii saa ugaba wariyo tiibaa khilaafkani jira ee xagga camalka waaba tanoo wuxuu hi walaa khilaafa khilaaf kuma sugnaa fi wujuubi اlcamali camalka waajibitaankiisa uu waajibayo biha ay de waxa weeyaan bir oo de wixii de bima ruwiya biliclaam wey waxa iclaamka laguba wariyey waxa weeye iyo dee was markaa kitaabada iyo waxyaalahaas oo dhan waxyaalaha iskuba khilaafeen waxa weeye ay lahayn riwaayo ma noqon karaan barhkood lahayn waxba laguma warin karo in wax lagu wariyaaba me in lagu camal falaa inay waajibtay wax khilaafoo ku sugani ma jirto waa se goorma idaa saxa hadduu صaxiix noqdo dee sanadkiisi uu sugnaado oo waxani wax sugan yahay lada muxasili dee kaa isaga muxaqiqa ah ee mujtahidkii ama usuuliga ama dee culimada agtooda oo iyaga xagga camalkii iyo riwaayadii way kala duwan yihiin riwaayadii hadalada aynu soo marnaa kuba jira laakiin haddaad adigu aragto kitaab aya kitaab ama wijaado ha noqoto ama axaadiista qoraalkugu soo gaadhay ha noqoto ama kuwa wasiyo haba noqoto ama iclaamkan haba noqoto ama ijaazo kale haba noqote xataa ijaazadii caamad ahayd haba noqote haddii aada hesho laakiin sanadkii uu sugan yahay oo sia dee shuruudii sixada laga helo camalfal lagu camalfalaa waajib bay noqon ee meesha waxaan laysku diidaye oo adigoo yidhah hebel baan ka maqlay ama hebel baan ka warinaya ama can fulan yidhah taa weeye ta khilaafka e laakiin camalfalku waa shay waajibo waayo camalfalka wax kale looma eego wuxun baa loo shardiyaa waxan inuu sugan yahay fii nafsi kol haddii uu sugnaado markaa wax sugan yahay fii nafsi markaa waa lagu camalfalaya ama riwaayo hawlahaw ama yaanduno haddii la yidhaha wax riwaayo loo leeyin baa lagu camalfalaya dee waxaynu ku camalfalaaba wax yar bay noqon lahayen waayo waxaynu riwaayo u leynaha wax yaroo kooban ayay tegayaanba ama de waa naadirba walaa khilaafa khilaaf kuma sugno fi wujuubi lcamali camalfal wujuubkeed bihaa ay dee waa bir markaa dee bima dukirba ama waxyaalaha hore lasoo sheegay ee amwaacdaasa taas in lagu camalfala haddii idaa saxa haddii sanadku saxiix noqdo wuxuu uu wax sugan yahay lada lmuxasili ki isagu meeshan wax taxqiijiyey isaga agtiisa waa culimada adigu siay qabeen de usuuliyiin qaybba qadciyeed baa usuuliyiinta kaba soo naqliyey halkaa hoose sheekha zakariya uu kaba soo naqlinayana sadarka labaad oo wuxuu leeyahay xataa yaanay uba banaanaanin in wax wariya oo riwaayadiisi dee wixii aanad riwaayo ulahayn inaad ku warisaa kuma banaana oo been baad sheegaysaa marka haddaad tidhaah riwaayaan u leeyahay ama hebel baan kaba wariya aad tidhaahid laakiin camalfalku waa ka duwan yahay oo muxuu yihi liana alcamala bihi camalfalka waxaan lagu camalfalayo yakfii fii sixatihi fii nafsi halkaa cibaarada fiida hore ayaa hadalkii dee saaxibu markaa fatxulbaaqi waa fatxulbaaqi kitaabkiisa la yidhaha hadalku kuba yidhi waana sakariya alansaari waana sharaxa alfiyadiis ciraaqi cibaaradu waxay waana cibaarada dee ay tarkiibkuga ku hagaagayeen liana alcamala bihi yakfii fiihi waa camalfalkaa waxaa ku filan صxath fي nafsi markaa صxadna faacilka yakfi way صxathu fii nafsi waa nafahantiisa inuu waxani usugnaado kol hadduu sugan yahay ama riwaayo ulaho ama yaana ulahaanin waad warinaysaa wey markaa waad ku camal falaysaa alwasiya wاlwijaada bal intan yar baan iska dhamaynaa saaka koley laska fadhiya wfi اlwasiyati limowti aw safar bila ijaazati khilaaf qad dahar buri bal wasiyadii dardaarankii iyo wijaadadii waa wixii qoraal ee kutubtan san aan aragnayna soo gaadhaya de wax qoran uun ah ee khad dee shaksi la garanayo khadkii khaasatan imika khadkoodii maayo waa wax laynoo soo madbiciye makhduudkii iyo waxyaalihii laba hayey khadkooda ahaa ee la helayey labadaas bay wijaadadu ay yihiin bal markaa wasiyadu iyadu waa nin ama dhimanayo isagaba taa tacriifinaya ama de kole muu tacriifina waxa weeyaan shaksi baa markii uu dee noqotay ama inuu isla waad dhimanaysaa ama isagoo safar gelaya ayuu kutubtiisii ayuu wuxuu dardaarmay shaksi kale hadduu raaciyo iga wari kutubtaa waxa ku sugan ijaazay noqoto taa hadal kama taagno waa lagu warin karaa ee kutubtii dee ninkii waa u dardaarmay isaguu siiyeyba oo markaa laakiin idan lama socdo wasiyadaa dee ninkiina waa ninkan uu garanayo kutubtiisiiba uu haysto miyuu wax ku warin karaa weeye taasoo dariiq taxamul miyay noqonaysaa dariiq wax lagu wariyo miyay noqonaysaa wijaadaduna waa ruux bal matalan iyada deen ama suxuftii iyo kutubtii iyo wixii qornaa ee ruux khadkii ahaa ee aada isku taagaysay iyadoo sanadkiisina ay tahay matalan axaadiis baad aragtay shaksiga qorayna xogtiisii baad garanaysaa waxaana kuba sugan xadathana fulan can fulan can fulan sanadkiisna waa taxanyay taasoo kale wijaado ilaahaan bal markaa labadoodaba miyaa wax lagu warin karaa mise laguma warin karo waabatan kole kitaabkii kalena waan kuba soo aragnay umuurahani marka wuxu uhi wa fi lwasiyati dardaarankii shaksi ama shaksi uu dardaarmayo kutubtiisii uu dardaarmayo shaksi kale limowtin geeri daraaddeed uu ugu dardaarmayey aw safarin ama safar uu safrayo daraaddeed uu ugu dardaarmayey bilaa ijaazatin oo ijaazo la-aanteedna ahaato ina dardaarankaas wax ijaazihii lama socoto haddaba wasiyadaa khilaafun khilaaf baa ku sugan khilaafkaasoo qad dahara muuqday oo waxa weeyaan haddii shaksi kitaabkii uu lahaa se bukhaari nuskhadiisii ka soo qaad dabdisnayduu sanadka u lahaa ayuu nin yidhi hebel buu u dardaarmay ama hala joogo ama ha ka maqnaado waaba dhimanaya ama se safar buu gelayaa horta gees weeyo kitaabkii dee loo dardaarmay isagii baa yeelanayo waa kaa milkiyey sanadkiisna sheekhan waa macruufo waa la garanaya oo kitaabkiibaabuu ugu sugan yahay ama ninkaaban dee sheekhiisii uu ahaayo garanayo sanadkiisii uu kuba wariyey taa miyuu wax ku warin karaayo hadhow miyuu odhan karaa dee can fulaanba bal markaa iyo wax lamida oo uu sanadkii isagu sanadkiisa u noqdo hadhowna isagii laga sii wariyo laga sii wariyo taas bal markaa tii buu leeyahay khilaaf baa jira bayna ahli cilmi bacd alculamaa iyagu way baneeyeen xagga hoosena maxaa qoran fajawaza ibnu siriina wa abu qilaaba kolley bal abu qilaaba waa dee maxal shakiya horta aniga agtayda ibnu sirin waa la ogyahay walow hadalkiisa markii dambe haddana uu dib ugaba joogsaday abu qilaaba laakiin waxa ka dhacay wuxuu ahaa dardaaran uu dardaarmay waa ka xagga hooseba waqaala abu qilaaba idfacu kutub ila ayuba in kaana xayan wailaa faxriquha abu qilaaba wadankiisii ciraaq buu ka tegey dhowr meelood oo bandh buu maro markaa shaam buu joogay wuxuu intaa uga tego wadankiisiina waa ka cararu ka cararaya in qaadi lagaba dhigo qaadinimaa loogu yeedhay oo markaasuu wadankiiba ka tego qariib buu ahaa isagoo halkaasa ayuu muddo joogay oo bal markaas aan sanado soo noqon ayaa markii dambe geeridii ay kuba timi oo markaasuu kutubtiisii u dardaarmuu yihi ayuub oo tilmiidkiisii ahayoo ciraaq jooga siiya hadduu nool yahay haddii kalena kutubta ha laga gubo kutubtii baa shaam laga soo qaaday oo waa la keenay oo ayuub baa loo keenay dee isaga horta kutubtii yeeshay waana sheekhiisii uu garanaya ibnu sirin oo markaa isna sheekhiisaa ayuub ayuu weydiiyey oo isagaa weydiiye su-iila buu kaba cabire markuu weydiiyey ayaa wuxuu ku yihi markii hore kaa ku weri meesha idanama jirin ee kutubtun baabay ahayd haddana markii dambe dib u weydiiye mar dambe ayuu ku yihi laa amuruka walaa anhaaka anugu kuma amrayo oo inaad wax ku wariso kumana diidayo bal markaa ibnu sirin taasaa ka taa laa abuqilaaba laakiin wasiyadun buu laba yimi se ra'yi uu leeyahay oo ah wasiyadii baa wax lagu warin karaa taasi ma jirto ee dee laakiin dardaarankaa isaga kaba dhacay bal haddaba markaa taasi khilaaf baa jira qad dahar waana kaas dee culimada qaarna ama in badanoo culimada kaba midina waxay leeyihiin tan wixii haba milkiye wasiyadii dee wasiye ahaan kuma warin karo khilaafku sheegaya kaaba wey marka wafi lwasiyati dardaarankii ama la dardaarmaye kutub uu shaksi uu dardaarmaye uu leeyahay cid kale limowtin geeri daraaddeedna uu u dardaarmaye kutubtiisa dee ruux kale aw safarin ama safar uu safrayo daraaddeed wasiyadaasoo bilaa ijaazatin ijaazo la-aanteed ahaatoni laba socon waan ku fasaxay inaad igaba wariso khilaafun ayaa jira qadahara muuqdo kole kitaabkii horenaan kuba soo aragnay bal haddaba wijaadaduna waa wixii kutubeed ama qoraaleed heshay sanadkiina uu meeshii ku yaalo bal markaa taasoo kale iyaduna kolley ibnu kasiir iyana wixii uu xujaystay taa u daliishaday halkana way ku taallaa kitaabkii horena waan kuba soo marray baaciskiia waan soo aragnay haddii aad waxaad heshayba uu taa yahay ad markaa aada aragtay ad isku taagtay hadhow markaad warinayso maxaad odhanaysaa marka wuxuu uhi waqul waxaad tidhaahaa bikhadihi wajadtu akhbara in lam yakun bidaka alkhadi imtirabun bal haddii aada kutub ama wax qoraala hesho ruuxa kitaabadiisana aada garanayso sanadkiisna meeshii uu kuba yaalo waxaad odhanaysaa ha odhanin akhbaranaa fulan ama xadaanaa tadriis xun bay noqon dee beenna way noqon waxaad tidhaahaa wajadtu waan helay bikhaihi bikhadi fulan hebel khadkiisiibaa maxaan ka helay akhbara akhbaradu waa hadalkii markaa sanadkiisii ahayd oo wajadtu bikhadi fulan akhbaranaa fulan can fulan can fulan can fulan ilaa nihaayati sanad saadhe in lam yakun waana goortaad odhanaysaa taa wajadtu bikhadi in lam yakun haddaanu ahaynoo bidaalika alkhadi khadkaa imtiraa shaki oo shaki haddaanu kaa gelin imtiraaun oo haddii bicnaa aada hubto weeye fulaan khadkiisii inuu yahay laakiin haddii meeshii shaki yaalo oo khadkii fulaan inuu yahay aada kaba shakisan tahay iyadaa ma jasminaysid oo ma odhanaysid wajadtu bikhadi fulaan inee shaki baaba kaaba jire oo waa maxaad odhan waaba tan ilaa haddii uu jiraba dee imtirahaasi iyo shakigaasi oonad ku kalsoonayn inuu khadkii fulaan yahay oo shaki kaa galay faqul waxaad tidhaahaa wajadtu can fulaan wajadtu canhu de waa wajadtu can fulaan saas dheh eeg taa hore wajadtu bikhadi bayd tan hebel xaggiisa waxaan kaba helay na waxaad ka shakisantae aw dukira oo maxaad odhan oo cibaaradaad odhanaysaa maxay tahayba wajadtu bikhain dukira anahu lufiraan halkaasna markuu si yar taxliilinaya awda dabadeed kalley wajada bikhain buu odhane wajadtu baa sawaabkuya wajadtu waxaan helay oo bikhain khad dukira anahu lifulan la sheegay inuu khadkii hebel yahay ama se danantu oo iyadna waa mid kale oo waxaad odhanaysaa wajadtu bikhain danantu anahu khadu fulan oo aan u maleeyey khadkii fulaan inuu yahay aw qiila amase maxaad odhan wajadtu bikhadin qiila inahu khadu fulaan khad baa waxaan helay la yihi waa khadkii fulaan iyo washabahu alfaadaha wixii shabahayey ama ictabir markaa oo umuurahaasi wixii adigu shabahayey alfaadahan imanka lagu sheegee dhowrka ah taasba shabahayey ictabir uga qiyaas qaado adigu oo macnaa wixii lamid he aan jasmi ku sugnayn xaqiiqadiina aada ku cadaynayso ayuunbaad laba iman ama alfaadana ama wixii shabahayo oo wactabir waxaad uga qiyaas qaataa alfaadaha lagu sheegay shibhow wixii shabahaye lamidka ahaa ama madkuurkaa shabahaye lamidka ahaa ee iyadna alfaadahaas aan jasmina kuma sugnayn kuwaasaad isticmaalaysaa weli bal haddaba taas weeye ujeedadu khadkii aad hubtayna wajadtu bikhadi fulan baad odhan ama qara'tu bikhadi fulan wixii kalena cibaaradan dee aan yar keenayn jasmin la jasmiye inuu khadkii fulan yahay ee cibaaraadkan uu inoo sheegay wixii shabahayeyba ayaad odhanaysaa marka wuxu uhi wakullu haddaba kaa dhammaanti waa kan isaga ah ama khadkiisi aad ku kalsoonaatid inuu kiisii yahay ama yaanu noqonin be kol hadduu wijaado yahay ani ijaazana laba socon munqadicun munqadic weye sanadkaasi waa sanad muqadaca oo bal maala dee sheekii idag kamaad maqlin kumaad dul aqriin ijaaze iyo idan ma jiro walow nuuc itisaal meeshii jiro khaasatan markaad ku kalsoon tahay haddana waa wijaada uunoo sanadkama xidhiidhsano sanadku xidhiidhsanoo meeshii yaalla mama jiro sanadkiisaa kuugu xidhan ma jiraba wa kulluhu munqadicun bal markaa munqadic dee haddii waxyaalaha munqadicana waxay keeni lahaydba inaan lagu camal falin waaba kan sheegayo walcamalu camal fal bihi isaga lagu camal falo imtinaacuhu mumtancinadiisa uu wax reebtoo yahay oo waxaad khadkan ku aragtay aanad ku camalfalayn inay sanadkuma xidhiidhsano oo munqadacaba xadiidka munqadaca iyo ka mursalkaa laguma camalfali jirin huwa lmucawalu kaas baa kan la ictimaadsadaa taasi waa qowl wa qaala bacdu culimada qaarkood waxay yidhaaheen biwujuubi biwujuubi camali bilwijaada wixii la helay ee khuduudaasa ee kol hadduu sanadka kala sugan yahay wax manca cilo oo kale kuma sugan aanay jirin in lagu camal falaa inay waajibtay waana qowlka maanta meesha laga maarmaanka aho dee sida nawowiya ay dhahaanba kol haddii asaaniidii dee iyo waqtiyadii xidhiirkeeda ay mutacadirba noqotay waqtiyo horeba waxayna soo gaadhayna ay suxuftan iyo kutubtan ay tahay haddii la idhaha kutubta aan helay laguma camal falayo dee camal falba mama jirayo iyada taasi waa waxaan samanadeedan qowlka mooye qowl kale ma soconayo nawi baaba saa mar hore lahaa wa qaala bacdu bilwujuubi wanusiba waa la baneeyey la nisbeeyey jawaasuhu jawaazu lcamali camalfal wijaadada lagu camal falo lilmuntami ayaa loo nisbeeyey ninkii u nisbo sheegtay lilmualibi mualib ibnu cabdimunaaf imaamkii uu nisbo sheegtaa taa loo nisbeeyey waa imaam shaafici buu sheegaya dee imaam shaafici waa dee mualibi buu ahaa oo mualib ibnu cabdimunaaf buu abtirsiinta kuba gelayay marka wuxuu leeyahay imaam shaafici baa waxaa lagaba soo naqliyey oo dee qolooyin asxaabtiisii usuuliyiinta iyo keyrkoodna ay xoog yeelan ay doorteen inay banaan tahay in lagu camal falaa dee qowlo waa kan waajibka qowlo waa mumtanica kolle qowlka laga maarmaan meesha aanay dee wax kale maanta soconayna si uu nawowi yidhaaho waa inay waajib noqoto wixii kol hadduu sugnaado oo uu sugan yahay sanadk wixii uu banaan wata aan leynahay alcamalu bihi yakfi fiihi sixatuhu fii nafsihi cibaaradiisa keliya laansaaribe kol haddii taa la helo in lagu camal falayan weye wakulluhu kan dhammaantii oo horta dee waa munqadic oo sanadkuma xidhiidhin laakiin sanadiyadu inoo xidhiidhin kol hadduu sugnaado imikaba de waxaa bukhaari kuba sugan ama muslim kuba sugan sanadiyadood inoo xidhiidhin waa tan inaan ku camal falla ay waajib tahay dee aday waqtiyadoodii hore riwaayiya waxyaala la eegi jirayna inaga riwaayo imikaan ictibaadsanaamaba jirtee waxaa kutubta ku sugan ayuun baaban ictibaadsanaynaa waana kii bal camalfalka wijaadooda lagu camalfalayo ibnu kasiir xadiid xaggana imika uu soo dhigtay shaarixani kitaabkiisana aan kuba soo aragnay tafsiirkiisana uu dhigto ayuu uga xujaystay oo wakulluhu muqadicun walcamalu bihi hadaba camalfal lagu camalfalo waa wijaadada bimaa wujida fi lwijaadaba imtinaacu imtinaacnimadiisu walmucawalu kala ictibaadsanaya waa qowlkaasi waqaala bacdu culimada bacdigood waxa dhaha bilwujuudi biwujuubi اlcamali bilwijaada mar kol hadii lagu kalsoon yahay wahada huwa صaxiixu aladi laa yatajihu fi hada azmani gayru liqusuuri اlhimami fiiha can اriwaayati falam yabqa ila wijaada waxaan haynaaba waa wijaada un wax kale maba aha wanusiba waa la nisbeeyey jawaazu jawaazu lcamali bilwijaada lilmuntami imaamkii u nisbo sheegtay lilmualibi mualib u nisbo sheegtaa loo nisbeeyey bal marka halkaa waxaa inoogu dhamaaday awjuhdii taxamulka kolley baabkan uu inoo soo waday inoo bilaabmi doonana kitaabkii hore waxyaalo badan oo uu kaba tegay ibnu kasiir ayuu isagu tatabuci doonaayo sida dee wax loo qori jiray iyo sida takhriiju saaqidyo umuuro uu intuu yar ishaaray sadar barhkeed uu iska dhaafay ayaa yar dheeraan doona kitaabkan sababtuna markuu taa dhameeyo dabadeed ba iyo umuuraha hadhow anwaac fara badan oo xadiidka anwaacdiisii ahayd oo dee kitaab kale inoogu suganna sheekhani markaa waa ka tegi doonaa ee wax yar dheerayn doonaan kitaabadiiyo umuuro iska yar taariikhi ah wallahu subxaana watacaala aclam aclam الحمd لله رب العاaلمين والصلاaة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ضبط الحديث وكتبه xadيiثka ضبdintiisii la ضبdinayay iyo qoritaankiisii la qorayay katbi halkan waa master macna kitaaba waya waa kitaabad qoritaankiisii la qorayay bal ayuu baabka ayuu maxalkiisii ama mowduuciisii yahay oo kolley uu dheerayn doonaa sheekhu raximah اllahu tacaala khaasatan dabdiga iyo kitaabada waxyaalaha kuba tacaluqsan oo kole dee waa u dheerayn doonaa kitaabkii kaleynu soo aragnayna ama albaaciskiina meel de khaasatan mukhtasar ibnwaxaan ujeedaa ibnu kasiir meel uu aada u ikhtisaariyey bay ahayd oo umuurahan halkan ku arki doono waxaan kitaabkii hore kusoo aragnay intooda badan ma noqonayaan oo jaanibka muhim buu inoogu iyo kitaabkii kale ayaa kaba tegay de waxaana iska jirta umuurahan kolley laga hadli doono qeybo kaba mid ah oo adigu muhim ih oo qeybaha ugu ahamsan ee ugu yar baahan fiiradu waa umuuro kolley taariikhaan aan ku ogaanay iyo culimadeennii hore cinaayadii ay bal xadiiska iyo culumta u cinaayoonayeen dabdinteeda iyo qoritaankeeda iyo umuuraha iyadoo waxyaalahan maanta aada u fudud ee ilaahay inoo dhib yareeye sahlan ee ku tacalluqsan uun kitaabada iyo adawaadkeeda aanay haysan bal umuurahaas baa jirto oo waa taariikhaan baan ku ogaanaynaa ee ninkii kutubtaa hore arkaa ee makhduudaadka si uun ilaahay u tusana umuuro ay isticmaali jireen oo iyaga istilaaxaadkoodi iyo dabdintoodii ahayd oo kuwa kuba jira ay jira ninkii isagu dee wax taxqiijinaya kutubtii makhduudaadka ahayd intuu aqriyo doonaya inuu nashriyo ama taxqiijiyana dee waa umuuro uu baahan yaho de waa kutubtii wixii isticmaalkii iyo dabdigii culimadu ay lahayd oo kaasna waa baahi aada iyo aada u weyn u qabo walow inagu xagga marka la eego kutubtan maanta aan hayno xagga sifada riwaayadu waa gaar oo iyada taas waa wax dee laysagaba baahan yahay laakiin xagga si ay wuxuu dabdin jireen u qori jireen iyo umuuro kuba tacalluqsan oo marka ay wax dhacaan kitaabka sida loo samayn jiray haliyo haddii bal ziyaada ay tahay ziyaadadaa wixii lagaba yeeli jiray sida loo xadfi jiray ama loo tilmaami jiray inay wax ziyaado a tahay iyo umuurahaasi dee waa umuuro aan kolkol ruuxo halkan waxa weeyaan imika aanu camaliyan wuxuu ufulin karaa ama dee uu u dhaqmi karaa aan barhkood aanay ahayn oo de laakiin waa muhim baan leeyahay waxuknu dabdi mushkilin qad curifa وصوب الجميع صاحب الشفاء وهو أكيد في أسام الناس لأنها تنبو عن القياس وحل الشيخ رحمه الله تعالى وحسن ضبط مشكل كئسو مشكلة أما لفت مشكلة ضبط انتيسل ضبطية وناق يوسفي عن أو وناق سن لا ضبطية oo dee xarakadii iyo dhibcihiiba hagaaga loo ilaaliyo xarakadiisiina lagu dabdiyo dhibcihiisii xuruufta ay lahaayeenee lagu kala sooci jirayna lagu dabdiya qad curifa waa la ogaaday kaas oo dee waa wax agtooda macruuf kuba ah oo dee ay tahay wax aada iyo aadna loogu baahan yahay aadna u muhim ah oo dhibcihii iyo shakligii iyo waxyaalahaas in aada looguba cinaayoodo oo laftiga mushkilkae markaa waxa weeye mushkilkaa la dabdiyo oo haddii aanu laftigu mushkil ahayn oo dee kitaabkiina uu kuugu sugan yahay kaa kol haddii aan wax ishkaali ka imanaya jirin lama dabdinayo weeye oo waxba looma baahnaa waxay noqonaysaa waktigaagii aad dee wax iyo tacab ziyaada iyo waktigaagiio waxaad aad ku bixin lahayd wax taa kaaga nafci badana dee bal markaa tan kaagaba luma ayaaba dhici karta inuu noqdo ee wixii laakiin mushkila ishkaal kaba imanaya in si fiican loo dabdiyaa oo wax shay adee agtooda macruufkuba oo culimadu ay aada ugu cinaayoodeen ama ay dadka ku adkeeyeenba wasawaba wuxuu sawaab ka yeelay aljamiica waa dabd aljamiici wey dhammaanba mushkil waa iman karaa in khaasatan ruuxii mubtadi ahaana ma kala soocayo ka mushkilka iyo ka kale ma kala soocayo qalad kolley iyo iltibaas waa u iman karaa mid kastuu ugaba iman karaa marka dhammaanba in la wada marka waxa weya khaasatan liajli mubtadi iyo iidaax daraaddeed sidee waxa weeyaan in la wada dabdiyo dhammaan la wada xarakeeyo dabdigii dee bal markaas muhimka ahaaye kelimadani ay keyrkeed kaga soocmaysay si fiican loogu dabdiyo ayaabuu isagu leeyahay waa wax laga maarmaana taas weeye oo wasawaba wuxuu sawaab ka dhigay oo isagu ku tiriyey inuu sawaabka yuu u arkay inuu sawaab yahay aljamiica mudaafkii baan qadaraynaa halkan waa dabd aljamiici dhammaanba waa mid mushkila iyo mid aan mushkil ahaynba in la dabdiyo oo xarakadiisa iyo dhibcihiisii lagu dabdiyo ayuu sawaab ka dhigay saaxibu shifaa waa imaamkii kitaabka ashifa la idhaa lahaa ee kitaabka kitaab aada u mashhuuro ah culimadu ay aada iyo aada u isticmaaleen oo la sharxay oo la markaa xaasheeyey oo axaadiistiisa la takhriijiyey bal majaalista duruusta iyo waxyaalahaasna aada loogu cinayoonayay oo kitaab tambudeeta kuba kaaftoomo waa kitaab calam ah ee ninkani waxa weeye waa imaamkii shahiirka ahaa ee qaadiciyaad weeye kutubtiisii nafciga badnayd ee uu kaba tegey ee waxa weeyaan ay dee qaybo ama majmuuco kaba midoo muhimna ayna soo gaadhay kutubtiisna kolley waa kutub wada nafiisa siuu kaba cabiro dahabiye ayuu kaba mid ahaa taas ashifaa kitaabkuna waxa mawduuciisu yahay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyhba xuquuqdiisa oo tan baa keentayba cinaayada aada iyo aada u badan ee culamaayada ay u cinaayoodeenoo waxaa magaciisa dhami uu yahay ashifa bitacriifi xuquuqi lmustafa ayuu yahay kolley kitaabkaasna ee waa matni ahaanna waa u madbacaysan yahay isagoo taqriirada qaarkood la socdo shuruuxdiisna way madbacaysan yihiin kolley majmuuco intan anigu arkay horta saddex iyo waan arkayba laba aan hayo oo dee ka ugu weyna malaha intaan arkay nasiim riyaad kitaabka la yidhaa iyo afar mujalladoo roonroon ku madbacaysa ama waaweyn oo shihaab ulkhafaaji leeyahy uu lana socdo dushiisa sharaxii uu lahaa caliyulqaari uu laba socdo shumunikiisana waaban haye kole aadu waan arkay sayudina wuxuu leeyahay manaahir safa fi takhriiji shifa oo uu isaga ku takhriijiyo axaadiistiisa kuba takhriijiyo waa kitaab adigu mati fiican oo beri mulxaqani qaybin jiro wanaagsanaana waaba jiray oo si fiican u dabdisnaa oo si fiicanna u madbacaysna marka waa kitaab taas ah oo rasuulka ilaahay kaga hadla kolley dee waxyaalaha uu leeyahayna khaasata axaadiista aan dee kolley isagoo ninkuu imaam ahaa xaafid ahaa muslim sharaxiisii uu ku lahaana in badan imaam nawowi wax ka soo naqliye qaal alqaadi marka uu yidhaahayo qaadigan uu sheegaya waa isaga uu kaba soo naqliyeno maanta uu madbacaysan yahay isagoo dee balwali si fiican loo dabdiyo si fiican loo taxqiijiyo uu madbacaysan yahay dee kutub kalena iyadna ay madbacaysan tahay sida kitaabka dabaqaadka maalikiyada oo kale tartiib اlmadaarik iyo kitaabkiisan kale uu ku leeyahay bal masala uu leeyahay bukhaari iyo muslim iyo muwada uu kuba dabdiyo ee mashaariq اlanwaar la yidhahyo isaguna kitaab dee nafiis fii baabihi jiddan ah iyo bal marka kitaabkan imika halkan uu kaba soo naqlinaya hadalkan uu ku leeyahy horena waxuga soo naqlinayo ilmac la yidhahyo usuul riwaaya inta badan baabkan aan hayn iyo kii ka horeeye baana qaybta badan ee kitaabka qaatee bal haddana kutubtiisa dee ugu habsan buu kaba mid yahay si dahabina wuxuu kuba teriyey in horta marka iyado kutubta leeya axaadiis adigoo aan mawduuca ama daciifi ay dhacday oo kolley ahayd kitaabka in lagaba dhowro kitaab dee taas leh aadna looguba intifaacay nafci badan nale bal markaa culimadna aada ugu cinaayoodeenoo bal taas de waana nin imaam oo fanigii imaamkua haddana waxyaala saasaa dhaco taasi waa naqsi kolley kitaabka kuba yimi daabi baa tarjamadiisa qaadi ciyaad kitaabkiisa siyar oo aclaami nubala uu tarjameeyo ayuu markuu kutubtiisa markii hore kaba soo hadlay de bal markaas oo ayuu markii dambe ayaa wuxuu kaba cabiraa watawaariifuhu nafiisa wa anfusuha wa ajaluha ashifa cibaaro saasa ayuu ka cabiraa oo kitaabka xataa sharxii muslimiya koon buu leeyahay iyo mashaariq lanwaar oo dee aada u nafiisa iyo inuu kitaabkani marka la eego kutubtiisa ka ugu mudan yahay taas deet wuxuu raaciya lowlaa maa xashaahu bilaxaadiisi almuftacala camala imaamin laa naqda lahu fi lxadiis markaasuu yihi wallahu yusiibuhu calaa xusni qadsi my calaa xusni niyatih wa yanfacuhu bishifaa'ihi waqad facal hadalna waa siya raaciya aada u muhima oo kolley tarjamada kuba sugan oo xagga marka la eego un yar baraarujin iyo dee naseexayn iyo kitaab kalu leeyahay dee kitaab kalu malaa u arko sheekhu inaanay axaadiista kan dhacdee dee ama mawduuca ama aan sugnayni aan ka badbaaday oo isaguna baabkiisa leh oo dalaa-il nubuwa lilbayhaqi iyo taas iyo bal marka la eego dadka kuboorintii iyo umuuro kaba tacalluqsan iyo waxyaalahan in layskaba dhowro lagu kaaftoomo de ilaahba rasuulka ilaahay ammaanay axaadiistii saxiixayd ee mutawaatirkahayd ee umuuraha isaga martabadiisa sare tilmaamaya ay kuba sugnaydna waan haynaa haddana axaadiistii axaadkahayd ee nadiifkahayd ee saxiixayd maxaa inooguba xambaaraya buu leeyahay axaadiis hadalla saasa waa hadal muhim oo dee arki karta ninkii tarjamadiisa daabacda mujaladka labaatanaadna weeye siyar aclaam nubala bal kitaabka weeye kitaabku imika usoo qaatay bal intaasaa jirta kitaabku lakin waa kitaab baabkiisa muhim ku ah وصوب الجميع صاaحب الشفا لkiن halka uu de hadalka kaga hadlayna waa kitaabkiisa ilmاع وهuوa markaa dabdigu أkiidun mid adag weyo maعnaa mid aada loo adkeeye weyo wuxuu aada usii adagya bal dabdigu horta waa muhim oo aan la dabdiyo calى الأqل wixii muشhkilkaa ruuxu dabdiyo ka mubtadigiisa muشhkil iyo muشhkilaan haddaan ukala saaraynba iska wada dabdiso welibana waa sii adag yahay dabdigaasi oo waxa aada loogu sii baahan yahay في usaami الناasi dadka magacyadooda oo ismun dee asma iyo asaamiye iyo usaami intaba kuba jamciye ama usaamin fii usaami naasi dadka magacyadooda ayuu weliba aada usii adag yahay liannahaa asaamidu ama magacyadu asmaadu tanbu waxay ka gaabanaysaa ama ay ka kor noqon can ilqiyaasi qiyaas gaalaha oo wax ka horeeyo oo kutusi siaad ugu dhawaaqe ama wax ka dambeeya oo kutusaya siaad ugu dhawaaqaysaa ma jirto waa wax loo baahan yahay oo ishkaalkeedu adag yahay qaladka iyo taxriifka dhacaano badan yahay ruuxiina inkastoo culumulcarabiya uu ku markaa aqoon sare u leeyu hagaag u dabdiyey wuxuu dee aqoontiisa uu culumta u lahaa magacyadaa ku kala soocayo kama gaadhi ama dee uguma sugnaanayso oo kama helayo inuu dadkii ama sugay ka qaato kelimadii dabdiso kutubtii dabdisay u laabma mooyaane markaa taasaa si loogu sii baahan y leeyahy oo macnaa waxa weeyaan horta meel kastaba dabdigii wixii murtabiska in la dabdiyo waa muhim bal mushkilkii haddaan idhaahno weli amadi bal markaa laakiin weliba waxa baahida weyni sii tahay ee aad tahay in loogu sii cinaayoodo magacyada oo magacyadan ruwaadii asaaniidda inooguba sugan dee inaad aqoon u leedahay magacan mooyaane wax kale oo qiyaasoo magacan ama ka horeeya ama ka dambeeya sida umuurahan tarkiibka iyo carabiyada ku tacalluqsan qiyaas u gelaya ama wax ka horeeya ku tilmaamayaan sidaad kelimadan ugu dhawaaqiled ama dee waxay laba socoto iyo siyaaqeedu taasi ma jirtaba oo se imika hadduu bal asiid iyo usayd oo kale waa laba magac midna musaqar iyo midna mukabariyay sibay ku wada yimaadeen magacan hadaana dadaba kii asiid la odhanayana asiidkii aanu aqoon kii usayd la odhanayana usayd ahaan aanu kugu dabdisnayn waxaa laga yaabaa waad isweydaarin oo kale oo taas yaziid iyo burayd oo kale sibay u wada qormayaan haddii aan dhibcahan iyo waxaan lagu kala saarin oo kelimadii la daayo weliba la xarakaysan waxa weeyaan qiyaas ku gelayo ood ku garan karto oo aada ku hanuuni karto ood waxna kaga baxsan karta ama tasxiif ma jiro saa daraaddeed taas ba aada usii adag buu leeyahay wahuwa akiidu fi samina sababtuna liannaha asmaada dadku tan buu macnaa taksuro waa naqli maxdi un iyadu waa wax lasoo naqliye un maaha wax kale oo dee macrifo kalood leedahay aada ugu hanuuni waa naqli uno tan buu macnaa taksir waxay ka gaabanaysaa de haddii la yidhaha naba sayfu can adariibati oo ka seefti waa ka kor noqotay kasoo boodo may goyn weeyaan oo may raadayn wixii laguma dhofanayay marka way ka kor noqonaysaaba haddii la yidhaha dhib may lahaateen way ka gaabanaysaayoo can ilqiyaasi qiyaas oo ujeedadu qiyaas ma gelayo bal haddaba taasi waa ahamiyada dabdigu leeyahay imika halkan siyaarihii ay kuma dabdin jireen iyo wax ku tacalluqsan ayuu inoo bilaabaya wuxuu yihi wain bihaamishin yabiinu mushkilu maca taqaducin fahuwa alafdalu wain yabiinu hadduu muuqdo oo mushkilun kii isagu ishkaalka lahaayee dhehgelay ee ishkaalku kaba imanayay bihaamishin haamishka kitaabka uu muuqdo oo haamishkii lagu qoro mar labaad maca taqaducin googoyn manaa maca taqdiicin wey googo-dan imika taqaduca macnaa taqdiic buu uga jeedaayo waa googoyn la googooyey xuruuftiisii oo la kala saaray iyadoy la jirto fahuwa kaas muuqashadiisa halkaa u kuba muuqan ama dabdintiisa haamishka laguma dabdinayo iyadoo xuruuftiisiina la kala googooyey ayaa alafdalu dabdika ugu fiicana ee mudana ay culimadii mutqiniin tahayd ee aada u itqaanka badnaa ay laba iman jireen oo wuxuu halkan sheekhu inooguma sheegay horta lafdiga yabiinu ficilkan dee baana iyo balse bayane iyo tabayane intuba bal iyo abaano oo kale abaana mutacadina way noqotaa laazimna way noqotaa oo kale imika baana yabiinu waa dee laazimkiisii kalkal naftiisa dee mutacadina waa noqdaa markaa waxa uu inoo sheegayaa sheekhu raggii mutqiniinta ahaa ee itqaanka badnaayee kutubtoodna si fiican u dabdinayay waxyaale ay la iman jireen maxay la iman jireen kelimadu hadday mushkil tahay ishkaal leedahay bal markaan idhaahno waxa mushkilkunbaa la dabdinayaa waxbaad wixii aan mushkil ahayn way iska dayn jireene laakiin kelimada mushkilka horta kitaabka dhexdiisa iyo halkay sadarka kaga sugan tahay ayay ku dabdin jireen taaba ku dabdiyeen kolkol haddii suduurtu isku dhowdahay iyagana kolley waraaqdan ku yarayd iyo socodka badan ay ku jireen iyo umuurahaasi waxay ku kalifayeen inay inta ugu badan ay ka faa'iideysan karaan waxa waraaqay haysaan ay ka faa'iideystaan oo suduurtii way iskuba dhoweydba bal marka hadday suduurtu isku dhowdahay adigoo si fiicanba u dabdiyey ayaa xarakadan iyo dhibcahan aada samaysay kolkol sadarkii ka horeeyey ayaaba isku dhowaan karaan ama ka ka hooseeyo dee kelimo kale oo ta ka hooseysa ama ka sarreysaaba kolkol irtibaas uga iman kara haddaba si taasi aanay u dhicin haddana iyagoo dhexdii ku dabdiyey ayay kelimadii ku qorayeen halkaa haamishka waa kelimadii ishkaalka lahayd maaha kitaab weliba siday u qorayeen kelimadii bay googoynayeen googoynta halkani waa xarafba marbay qorayeen xuruuftii bay kala wada saarayeen maxay taa u yeelayeen haddaad kelimadii soo qaado ood halkii unsideedii u qorto iyadoo xuruufteedii dee wixii ay xidhiidhsan tahay xuruufaha qaar baa waxaa jira markay kelimada bilowgeed ama dhexdeed ku jiraan isku mid ah dee waxaa lagu kala soocaa dhibcaha kolkol laga tegi kara ay tahay laakiin marka la kala googooyo ee xarafku keligii qoran yahay aan si wada qormin bal maalan nuun iyo haddaan soo qaadano iyo ta iyo saddexa xaraf ee kale iskuba midkaa markan sadarka dhexdiisa ama bilowgii ayin kelimada ama bartankeeda ay ku jiraan ee dhibcahan iyo waxaanubaa kala soocaye si keliya wada qormayaan markaa labsi u iman karaa labadii labsi waa iman karaa in kolkol baa wax siyaadaad ku qori karta ama dhan laakiin marka ay keligood ya-da loo qoro ama nuunta keligeed la qoro amaba ama taci keligeed la qoro shakli gaaray leedoo kii kale ay kaga soocan tahay oo nuuntuna sibay u qorantaa ya-duna dee sibay markii keligeed u tahay loo qoraa ba-da iyo ta-da iyo sa-dana sibaa loo wada qoraa oo sibay u qorantao si gaara wey oo markaa dee haddaba si ay usii cadeeyaan un weeyaan un ishkaal u iman ayay kelimadii iyo xuruuftoodii googooyeen xaraf kastana markaa bandigiisi haddana ay saarayaan si xaraf kastaaba uu muuqdo oo xuruftii markan ay isku jirto si u wada qormaysayna shakligeedii caadigaha uu soo baxo ayay taa yeeli jireen oo xurufta muqadaca ay dusha qoran jireen kelimadii taasi waa ta uu inoo sheegayo waana sida sii fiican ee de rag mutqiniin ahaba ragga itqaanka badnaa barhkood ay yeeli jireen intaa weeye beydkani horta oo wuxuu yihi wain yabinu hadduu muuqdo oo mushkilun de wain waay yabin way oo dee haddii uu muuqdo oo kolley waxa weeyaan de aduu mala tan waa wasankiiya waxyaala un oo de hadduu muuqdo oo mushkilun wain yabin mushkilun kii isagu mushkilka ahaa bihaamishin haamishka sare uu kuba muuqdo oo waxaashiyadii kitaabka iyo uu muuqdo markaasoo dee bayaankiisaasna uu isagu yahay maca taqaducin maca taqdiici xuruufi lkelimati xuruuftii kelimada iyadoo la googoynayo la kala saarayo midba gooni loo qorayo fahuwa bayaanka caynkaasa ee kelimadii mar labaad haamishka lagu caddeeyey ayaa alafdaluka isagu fadliga badana iyadoo lagu kaaftoomo unbuu ka fadliga badan yahay sadarka dhexdiisii oy dhici karto sadar ka horeeya ama ka hooseeya kelimo ku sugnayd inay isku soo dhowaadaan oo ay dhibcahoodii ama xarakadeeda isba gasho waltaxdari raqiiqa duuna sababi kadiiqi aw kakhifatin fi lkutubi wuxuu yihi sheekhu waltaxdar digtoonow oo adigu ka digtoonow weeye de kolleyna laamta laamulamarku inay dee siiqadan mukhaadabka ay galo inta badan kol hadduu ruuxu mukhaadab dee yahay lala hadlaye wax la amraya siiqadii amar lahaa ee ifcaal ahayd baa lagu kaaftoomaa inta badan laamtan dee laamul-amrigu ficil markaa waxa weeyaan aan mukhaadab shaksi aan ahayn sida liyunfiq duu saacatin min saacati iyo dee kuwii laba midkaabaa ta u badan ay ahayd laakiin kolkol dee mutakalimna way gashaa walnaxmil khadaayaakum tan oo kalena mukhaadabna laakiin ma badno oo way yaryihin sida dee litaahuduu canii manaasikahum qowlkii rasuulka salawaat ullahi wasalaamu calayh dee imaka kolley wasankuna waa keenayaa waxaana taa aanay u badnayn sababtu siiqadii amar baa iska jirto lagu kaaftoomay oo lagaga maarmaya in dee halkan laamtan loo adeegsado dee mukhaadab oo kale loo adeegsado amarkii waltaxdar ka digtoonow alraqiiqa khadka yar ee daqiiqa ah duuna sababin sabablii iska digtoonow wadaalika sababtii maxaabay noqon ka diiqi waraqaha ama cidhiidhigoodiiba weeyo yeeridooda ay yaryihiin ee wuxuu haystaaba ee wax yaroo kooban ay tuu doonayo wax badan inuu kuba qorto aw ka khifatin fudaydba weeye ka iraadati khifatin fudayd dalabkii iyo u qasadkii kutubi fi xamli kutubi kutubta qaaditaankeed wuxuu sheekhu leeyahi raximah llahu tacaala xadiidka markaad qorayso dee inagu waxaa qoran baaban haysanaayo wax alla tacab inaga gaadhayaa taa ma jirta iyagaa qoranaye waxaad iska ilaalisaa khad aada u daqiiqo ama dee khad yaryar inaad ku qorto sababtuna waxa weeye de bal markaa haddii aad ruux shaababa tahay oo khadkan aada arkayso oo dee aad markaa waxaa dhici karta adigii horta markaad weynaato araggaagii daciifo wixii aada qortay inaad arkiba weydo hadhow maalintii aada u baahnayd eed ahayd inaad kuba intifaacdo ee waqti dambe oo adiguba aada warin lahayd ah wixii aada qortay uu kuba muuqan waayo oo aada kuba intifaaci weydo dadkii kaleen adiga ahayn dee khadkaa iskuba taagaya ama daalacanayeyna inay yaridiisan daraaddeed ugu arki kari waayaan o ugu intifaaci waayaan baa suurtagal ah bal markaas waxa weeyaan adugu khadkii ha yaryarayne dee khad la arko maqru oo waadixa ku qor buu leeyahay fartii sababi haddaanay jirin sababtii maxaa kaba mid ah ruuxa waraaqihuu haysta ayaa kooban dee kutub waaweynna waaba iska qoranaya waa u baahanya isagana wax kala ma haysto markaa dee taas iyada intuu ka faa'iidaysan kara hadduu kaba faa'iidaysto waaba wax dee sabab leh de waxaana ilaa waqtigeenna laba haya horena dee balkaa culimada taraajimtooda uguba sugan ragga qaarkood oo khad aada u daqiiqa qori jirayo bal kutubta waaweyn bukhaari iyo muslim la isu geeyo nin xaafid mashhuur ahay oo suuri la odhanayay mujalad keliya oo hagaag u fiican oo weliba si fiican lacag fiican mara lagu iibsaday ayuu ku qoray o kale ila maantadan waxaa dee makaatibta qaarkood lagu hayaa fatxulbaari oo de ay la socoto weliba kutub kale ay la socdaan malaa saddex kitaabo kale ay laba socoto oo far ah oo mujalad keliya ah kitaabkaa dhowr iyo tobanka ku madbacay sidoo kale oo kale maqrib dee waa yaala oo de de markaasi mataaxiftiisa ama de meelaha makhduudaadkiisaas waa kitaab keliya oo fatxulbaari oo dhan lagu qoro dee taasna waxa waa nala deeg talinkeedna la haysta maaha waa khadkoodii bay ku qorayeen khadkaa daqiiqaana way kuma qoreen maantana waa wax la hayo bal markaa waxa weeye haddaba de waana ka suurtagal haatan arkayno lixdii umuhaad oo imanka mujalad weyn ay suu geeyeen walow dee khad dibaaca uu yahay mujalad weyn ay suu geeyeen bal markaa waxa weeye marka aan taasi jirin sababtaasi jirin khad adigu si aanad hadhow dee waktigaad u baahnayd aduan u arki waayen khad fiican kuma qor taasi waa sabab ka khifatin fi kutubna wuxuu ujeedaa ruuxii baa dee si ay u badnaayeen culimadu waa raxaal rixlu ku jira iyo xernimo waa socdaayo maanta magaaladanuu joogaayo bil dabadeedna magaalo kaleu joogaya bil dabadeedna wadan kalaaba u tallaabayaaba markaa ninkaasna kutubtiisii waa fuqar ay ahaayeeno dee gaadiid ay haystaano awr ama dameer umaba rarna kutubtiisa oo waxa uu degta kuwa wato uu laga yaabaa masaafaad dee boqolaal faraasika inuu la goynayo haddana lugtiisa kulaba goynayo haddii khadkaasu ku qoran oo kutubta way ku badnaanaysaa way ku cuslaanaysaa marka marka uu ujeedo dee beriga dambe bal haba habaystee si ay ugu fududaato qaaditaankeed iyadna waa sabab oo khad daqiiqa uu ku qoraya markaani labada asbaabahaasi jirin khad fiican ku qor weeye kitaabkii waltaxdar ka digtoona wo iska ilaali arraqiiqa macnaa waa khadka khafiifka ah ee raqiiqa markaad qorayso xadiiskii waay duuna sababin sabab la-aan sababtii maxaabati ka diiqi waa ka diiqi waraqi waraqaha waraaqaha dee yaridood iyo cidhiidhigoodoo meeshii ay tahay aw ka khifatin ama se khifa doonitaankeed weeye fi lkutubi fii xamli lkutubi kutubta qaaditaankeed dee uu bal markaa doonayo khifo iyo de inay ufududaato والمشق في الرسم كذاك الهدرمة والنقد كالمهملة من تحت من تحت السمبل والمشق أي وحدر واحد اسك إلى ساد كدكتوناتا المشق مشق ومشق وحال إلها أما السرعة يدقدق في الرسم قرالك ومركاد وحقريسو إن أنت تكدقدقتم degdega aad degdegaysayna xuruuftii aanad kala saarayna xuruuftii ay isdhex gasho kii dee markaa asnaan lahaa dee uu kaga soocayo ka kale asnaantiisii aanad hagaag u muujino adugu bal markaa surcadii kitaabta iyadoo xuruuftii bal markaa aanay kala muuqanahayn bu hagaag aanay u kala cadayn oo taasaad ku qortay iska ilaali kadaka saas oo kale alhadramata ixdar waxaad ka digtoonaataa ma wala taxdar alhadramata waa surcada qiraa'ada oo tani waa xaggii qiraa'adii uno waxaabay dhahaan de waxa de waa kan hadal hoose inooguba soo qoray sharu lkitaabati almashqu wa sharu lqira'ati alhadrama cumar ibn khadaab lagaba soo naqlinayo hadramadna waa ruuxii oo dee horeynu usoo marnaa filaya xataa haddaan kan ku arag kii kalaan kuba aragnay waa aqrintiisii buu si degdega u aqriaya taasi waxay keenaysaa kelimaadka qaar inaan la maqli waayo oo hagaag aanay mafhuumo u noqon oo kelimaadka qaar ama meel dee uu isku idqaamo istiraaciyo adugu bal surcadii daraaddeed taas bay yidhaaheen waa qiraa'o aan fiicnayn oo qiraa'o taasaa ugu xune taa iska ilaali markaad wax aqriyayso qiraa'o dee waa masmuuco oo la maqlayo oo la fahmayo haba noqoto oon dee labsi iyo wax laga boodo aan lahayn kitaabadana dee kitaabo caadi haba noqotee surco hadduu intuu degdegaasoo xurufii qaara iska raacaan oo kuwa ay ahayd inaan layskuba darin oo iskuba daro oo ay xidhiidhaan oo kale adugu ma ay noqoto kitaabo aan hagaag loo aqriyi karahayn oo qaanuuntii dee kitaabada aanu ilaalin oo kale iyada bal taasi ma haboona ee taa ka digtoono buu leeyahy walmashqa fi rasmi rasmi waa qoraalka kadaka alhadrama fi lqira'a wahadaramadna waa qiraa'adii bal imanka halkan wuxuu inooga bilaabaya haddaba si dabdigoodii bal hode waa umuuro taariikhi ah laakiin aan ogaanayno aanu yar fiirsanaysaan wuxuu ihi sheekhu raximah llahu tacaala wana kitaabkii horena waxaan inoogumay sugnayn ogow wanaqduka dhibcintaada aada dhibcinayseed aada dhibco u yeelaysa almuhmala xarafkii aan isagu dhibicda lahayn min taxtu ay min taxtihi waa xaggiisa hoose aada dhibco ugaba yeelaysaa simatun calaamo weeye xarafkan muhmalkii uu leeyahay taasi waa mid aw amase katbu mili katbu mihli lxarfi waa xarafkan muhmalkaa mid lamida oo la qoro taxtahu kii muhmalkaa laguba qoraa taas ama oo dee taasna iyaduna waa simo culimada qaar ay isticmaaleenba aw tajcala o an tajcala inad yeesha alifta waa lidlaaqe qulaamatan qulaamo qulaamada waa ciddada markaan iska gorayntan dee ciddada caaradeeda seeyar godan oo kale ama barhkood si ay kala cabiraan hilaal ama bil yar oo kale waa adu wax yaroo saa u yar godan oo aada moodo ciddi dee caaradeed aada moodo ciddi dhan oo saasoo usoo yar rogan taas aada yeeshid min fo min fowqihi waa kii muhmalkaa korkiisa taas aada yeeshidba weeye bal laba arrimood oo kalena waa inoo wadaa macnaa waxa weeye sheekhu wuxuu inoo sheegayaa culimadu cinaayadii badnayd ay u cinaayoonayeen kutubtooda iyo waxay qorayaan inay dabdiyaan dee waa tan oo markaynu imaka lagu yidhaa adiga kelimadii hagaag u dabdiyo dhibcaheedii iyo xarakadeediiba dhammayso si aanad ugu qaldamin dabdintaasi maxay keenaysaa de inaan kii dhibcaa lahaa qorno bad iyo tad iyo tad wixii dhibca lahaa waxaa kaloo dabdintaasi inaga marka la eego qaanuunkeenan keenaysa iyo sian u isticmaalo dee waxa weeye kii isagoo xarafkii aan dhibic lahayn sadeexadii oo kale iyo daalkii oo kale iyo ra-dii oo kale iyo siinkii iyo inaan waxba loo yeelina sidooda loo qoro wixii dhibca lahaana dhibca loo qoro bal taasi waa asalkii laakiin culimada mutqiniinta ee itqaanka badnaa si aan kulli qalad u iman labsi aanu u iman ayay xarafkan kale aan dhibicda lahayna calaamay u yeeli jireen calaamay u samayn jireen haddaba calaamaadka ay xarafka u yeeli jireen ayaa wuxuu noqday ilaa shan nooc iyobay soo naqliyeen ma haddee shanta in mar keliya la wada isticmaalayay ee waa culimadii kala dunayd ee bari iyo galbeedna kala joogtay istilaaxaadkoodii ama isticmaalaadkoodii ay xarafka muhmalkaas ay ku dabdinayeen ay u isticmaalayeen bal markaa taasi maxaabay dee tahay si ugu horeysay wuxuu ina sheegay oo calaamada ugu horeysa dhibcahan xarafkan mucjamkii leeyahay xarafkii isaga la midkahaye laakiin aan dhibicda lahayn siwada ay si u wada qormi jireen dhibicdaas oo kale inta loo yeelo laakiin xagga hoose looga yeelo xagga hoose waana xuruufaha dee xuruuf kaloo isku mid yin jiro bal matalan iyada jiimka iyo xada iyo khada taasi baabka ma noqonayso sababta waxa weeyaan oo xada way ka soo reebaanoo dee jiimkiibaa hoosta kuleo haddii xadii hoos loogu yeelo jiimkiiba jiim bay noqon haddii dee dulna khadiiba kuba laho iyada calaamo kale mooyaane dhibic in loo yeelo ma qabanayso laakiin kuwii kale oo kale bal daalki iyo daalkii ra-di iyo za-di oo kale ayaa kii dhibicda lahaana dee korku ku lahaaye xabad dhibica kan kale muhmalkaa hoosta lagaga qoraya marka waxaani dhibic maahe waa calaamo ihmaal ogow waa xarafkaasi waa muhmal taas siinkii iyo shiinkii saddex dhibcood hadduu shiinku lahaa siinkii bay saddex dhibcood xagga hoose kaga qorayeen walow si ay u qorayeen ay noo dambayso qolooyinkii bal taa doortay in bal markaa taa weeye waa sima iyada taasi waa calaamo de wixii hadday isku mid yihiin weeyaanoo aanu sida cayn iyo keyn oo kale laakiin imaka ya-da oo kale de inay xaraf kaloo ay u eegtay maba jirto dee sideedii baa lagu doonaya waa xurufaha muhmalka ee xaraf kale isshabahayaan uu jiro weeye ama ay isku mid yihiin taas mid buu ka dhigay soo maaha arrinta labaaduu sheegay waa maxay aw katbu mithli manaa kolley mudaafkan iskaba qadaranaynaa haddaas ama dee mudaafkii baaba yaallaba kolleyo de waaba kan xarakadiisii baaqi yaalay mudaaf ilehgii ayaa meesha iyadna iskaba yaalla macnan oo waa kan xarakadii mudaafka ay sideedii inoogu baaqi tahay macnuhu waxa ay tahay bakani calaamo kale ama simo kaloo la isticmaalay weeyaanoo xarafkan maanta muhmalka ah xaraf kale oo yar isagii uun xarafkii oo yar ayaa hoostiisii laguba qorayaa xadoo kale tani way qabanaysaa bal matalan jim iyo xa iyo kha hadday iyagu ku calaamadoodii labada kale lahaayeen xadii muhmalka ahayd xa yar baan ku hoos qoraynaa dhexdiisii waa xa yar siinkii iyadoo siin yar lagu hoos qoro adugu waa xaraf yar oo isagii kan muhmalkaa la mid ah laakiin yar hoostiisii lagu qoro macnu uu yahay maaha xarafkii la celceliye waa kii muhmalka ahaa ee kii dhibicda lahaa maaha taasna iyadna waa calaamo iyadna bacdigood ay isticmaaleen culimada oo ama reer mashriq haba ahaadeen dadkii beriga degana ama andalus haba ahaadeen barhkood sima ay isticmaaleenba weeye simo kaloo saddexaad muxuu ina yidhi in calaamadii ihmaalka laga dhigo qulaamo ama bil yar oo kooban oo weliba qadaadka loo jiifinayo sare loo jeedinayo oo xarafkii muhmalkaa la dul dhigo bal matalan xadii oo kale ayaa bil yaro calaamo yaro waa khad yaroo sidii bisha oo kale ah oo laakiin qadaadkii loo dhigay oo dee sare loo jeediyey ayaa korkiisii la qoraya kuwii kale muhmalkaana saasaa la qoraya waxaana weeye macnuhu waa calaamo ihmaalo waxay taa u samaynayeen ha ku qaldami weeye culimada qaarkood ba de waa raggii dabbiga badnaa sida imaam macruuf ah cabdillahi bn idris lo odhanayay ayaa xadiidkiibu ma laha xadiisbuu shucbo kaba maqlay sanadkiisa uu kuba sugnaa abilxawraa sacdi nin kalena waa jiro abiljawza la yidhaaho isna dabaqadaasuun ah si aanu u qaldamin abilxawraa dee kelimadii xaraka iyo waxyaala muu samaysane ayuu hoostiisa ku qortay xuurun ciinun halkaas waa sida uxusuusto abiljawza aan ugu noqon garto inuu xa yahay oo kale abilxawra xuur buu saas uga soqortay xuurun ciin waa si kelimadii dabdigi waa had iyo goor dee waa اqtiraaxaad ama afkaar culimada qaarkood waxooda ay kuba dabdisanayeen bal taasna waa midoo marka xarafkii muhmalkaabaa la duldhigaya waxoo dhanna waa xadiidka dabdintiisa si loo ilaaliyo si aan loogu qaldamin si rasuulka ilaahay si xadiidkan uu yihi si kadi oon looguma dhawaaqin taas bay ahayd ruuxuna uu dabdigi taxriif iyo tasxiif aan u dhicin marka bal taas marka muxuu yihi aw katbu mili ay mili xarfi ama xarafka mid lamida waa xarafkan muhmalkaa mid kaloo lamidoo xarafkaas oo kale unoo la qoro taxtahu waa taxta almuhmali iyaday calaamo u tahay calaamo ihmaal ama aw tajcala ama an tajcala inaad yeeshid qulaamatan ka qulaamati difr waa qulaamo ama bil yar oo kale aada dhigtid min fowqihi waa min fowqi alxarfi almuhmali xarafkan muhmalkaa korkiisa aada dhigtid haddaba dac dhig calaamada ama qulaamadaas dhig waxa weeyaan dee qulaamada taa lagu magacaabay muhmalan xaal ay tahay mid la ihmaaliyo kolley intan ujeedadiisu waxa weeyaan waa xarafkii muhmalkaa dulig alfyadii iyo kumay sugnayn kutubtii kalena cibaaradu wax baahiyo loo qabaana may jirin ba adu waa iyadoo xarafkii muhmalkaa taa la duldhigayo wa bacduhum yakudu fowqu wabasad linaqdin lisini min duni galad wanabratun fowqu wabacdun yadac min taxtihi min taxtihi faci fahada lmaxyacu wabacduhum markaa muxuu yihi sheekhu wabacduhum barhkood culimada qaarkood yakhudu wuxuu xariiqayay fowqu waa fowqa alxarfi lmuhmali hadda eeg muhmalkii un baan haynaa maha xarfkii kale dhibcihiisii la yaqaanay buu leeyahay adigu dee mashaariqada iyo maqaaribadu meelaha ku kala dunaadeeno dee fadiyo qaafko kale kole mashaari nimanka maqaaribadu dee xuruufta tartiibtana san inagu u naqaano ma aha dhibcaana kolkol maaha o sidaa daraadeed bay fadi iyo qaafko kale mid kastaba laba dhibcood unbay balkaas waxa weeyaan dhibcu bay leeyihiin qaafkuna dhibicdiisii hore ayuu bal markaas caadigiisii fadana ha waxay qaafkay dhibic keliya u yeelaan fadna hoosun bay ugaba qoraan qaafkana dhibic keliya oo dusha ayay u qoraanoo kolkol masaaxiibta dee dhulkooda ama de khaasatan riwaayadooda ay aqriyaan oo kale iyada bal markaas qiraa'adooda ay aqriyaan oo kale kutubtan kuba madbacaysan ee weliba fartoodina lagu madbacay iyadoo hadaa dooda sacuudiga oo lagu madbacayay ayay kolkol dee halkan qaafka dhibic keliya ay tao halkii qul huwa allahu ahayd baa kolkol ruuxiya de aan iyaga istilaaxooda aqoon ful bay ka noqonaysaaba oo kaleo fahdi oo kale kaba noqotaa waa istilaaxay leeyihin laakiin imaka kani waa wixii muhmalkaasi lagu dabdinayay bal markaa wuxuu yihi bacdigood yakudu wa xariiqayaayo fowqa ay fowqa alxarfi lmuhmali xarafkii muhmalkaa korkiisa ayoo khad yar xariiqaya khadka yar waa sida fatxadan oo kale waa kordhow oo kale oo calaamo yar oo sidaa fatxada ah ayuu xarafkan muhmalkaa korkiisa dhigaya xaraka markaa maha taasi waa calaamo ihmaal xarafkaasi waa muhmal buu odhanayaa oo taa fadxadaasuu dhigay xarakaadkii kalema dee kasoo